habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa fiid khamiis ah bisha oktoobarna waa afar sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo boggeenna v o a somaali com idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya jaamac buulla jaamac iyo jacfar kuukay
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah sheekh khutaar roobow oo maanta magaalada baydhabo kaga dhawaaqay inuu u sharaxan yahay xilka madaxweynenimada maamulka koonfur galbeed dhammaan dadka reer koonfur galbeed meelbuyoonay roogan codso badan iyonahaniin jeedi codsagaas oo haayi ini ununay hanis rashaxna imaarada ama mas-uuliyadda koonfur galbeed ini anasiinku aqbali waana tartamo doona insha allahu tacaala haddaba maxay musharaxnimada roobow uga dhigan tahay dagaalkii ay dowladda soomaaliya kula jirtay al-shabaab gaar ahaan midka gobollada baay iyo bakool waa nin tir badan ka haya waa nin og meeshay dhaqaalaha ka helaan waa nin og meesha ay hubka ka helaan waa nin og meesha uniformkii dareeska ka helaan waa nin og sida ay dadka muruqooda maskaxdooda iyo maalkooda u maamulaan nimankani marka waa nin la socda oo tir badan iyo runtii xog badan hay wuxuu dowladda soomaaliya gacan ka siinaya ummadda soomaaliyeed in nimankaas lasoo afjaro munaasabad lagu daahfurayo xisbiga midowda nabadda iyo horumarka oo uu hogaamiyey madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud oo maanta muqdisho lagu qabtay waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan shirweyne ay leeyihiin xisbiga hayatalada dalka etoobiya ee e p r d f oo maalintii labaad ka socda magaalada awaase sidoo kalena waxaad maqli doontaan barnaamijkii wargeysyada doodii gaabnayd iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida magacaabista garsoore bred cavano ee maxkamadda sare ee maraykanka ayaa lagu wadaa in guddiga cadaaladda ee sanadku ay u codeeyaan sabtidan sanatarada ayaa akhrinaya warbixinta hay-adda amniga gudaha maraykanka ee f b i ay ka soo gudbisay eedeymaha loo soo jeediyey garsooraha uu madaxweyne donald trump u xushay inuu buuxiyo xubinta ka bannaan sagaalka garsoore ee ay maxkamadda sare ka kooban tahay arrinta magacaabista garsooraha ee maxkamadda sare ayaa badanaaba ah mid ay xisbiyadu ku kala qaybsan yihiin oo had iyo jeerba xisbiga talada haya uu isku dayo inuu maxkamadda sare u magacaabo garsoore oo garsoorahaasi uu joogayo inta wakhtigiisa ka dhiman ama uu shaqada ka fadhiisanayo kaas oo noqodo had iyo jeer garsoore la fikir ah xisbiga xisbiga republicanka oo hadda u badan aqalka maraykanka ayaa ku eedeynaya mucaaradka dimuqraadiga inay xagaldaacinayaan magacaabista garsoore bred cavano halka dimuqraadiguna uu ku eedeynayo republicanka inay dedejinayaan magacaabista iyaga oo aan fiirinaynin waxyaabihii loo baahnaa in laga eego magacaabista ka hor
dowladda dalka nederlan ayaa ku eedaysay ruushka inay weerar dhinaca internetka ah ku soo qaadeen weerarkaasi ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa mid lagu jabsaday xogta ururka xakamaynta hubka kiimikada ah ee dalkaasi holan saraakiisha dalka nederlan ayaa sheegay inay qabteen afar xubnood oo ka tirsan sirdoonka milatariga ruushka kuwaasoo sidaa la sheegay isku dayaya inay u dhacaan xogta hay-adda xakamaynta hubka kiimikada ee waddankaasi
madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence ayaa khudbad uu shalay akhriyey ku celceliyey in dalka shiinuhu uu ku mashquulsan yahay faragelin ah sidii uu saameyn ugu yeelan lahaa doorashada dhexe ee labada kun iyo sideed iyo tobanka iyo tan guud ee labayo labaatanka ka dhacaysa dalkan maraykanka madaxweyne ku-xigeenka ayaa khudbadan shalay ka jeediyey mar uu la hadlayay dad taageersan xisbiga macadka hodson institute oo ah mid u janjeero dhanka siyaasadda xisbiga republicanka ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkaba ay ka tirsan yihiin madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence ayaa intii uu khudbadda ku guda jiray waxaa kale oo uu shiinaha ku eedeeyey in ay ciidamo soo dhoobeen koonfurta iyo bariga badda shiinaha in ay qabanqaabiyeen sidii ay uga horkeeni lahaayeen dunida kale dalka tailan iyo eedeymo kale
marwada madaxweynaha maraykanka melania trump oo socdaal ku maraysa qaaradda afrika ayaa gaartay dalka malaawi maanta oo khamiisa markii ay ka degtay dalkaasi ayaa waxaa loo kaxeeyey dugsi hoose oo ay wax ka bartaan qiyaastii siddeed kun oo carruura kaasoo ay shan iyo toddobaatan macallin oo keliya ka howlgalaan waxa ay daawatay carruurta oo ka qayb qaadanaya cashar ku saabsan afka ingiriiska iyadoo sidoo kalena la sheekaysatay macallimiinta aqalka cad ayaa arruurtaasi ugu deeqay agabka waxbarashada oo isugu jira boorsooyin jeeso iyo weliba kubado melania trump ayaa ka ambabaxday dalka gaana oo ahaa dalkii ugu horreeyey ee ay booqato inta ay ku guda jirto safarkan ay qaaradda afrika ku marayso marwada madaxweynaha ayaa safar qaadanaya toddobaad ku tegaysa dalalka gaana malaawi kenya iyo masar waxaanay u ololeynaysaa caafimaadka iyo nolosha carruurta
wanaagsan dhegeystayaal mar kale aanu ku bilownay gobolka baay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa maanta musharaxnimadiisa xilka madaxweynimo ee maamulka koonfur galbeed kaga dhawaaqay sheekh mukhtaar robow cali abuumansuur oo mar ahaa hogaamiyihii labaad ee ururka al-shabaab madaxiisana ay saarnayd lacag uu dalka maraykanku duldhigay sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii ayuu robow isu soo dhiibay dowladda kadib markii muddo bil ah ay weeraro kala kulmayeen maleeshiyaadka ururka al-shabaab robow ayaa ka mid noqonaya musharaxiin ilaa iyo toban gaaraya oo ku baratamaya doorashada koonfur galbeed oo lagu wado inay dhacdo toddobiyo labaatanka bisha nofembar ee sannadkan wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan baydhabo ka soo diray sheekh mukhtaar roobow cali abuumansuur waxaa magaalada baydhabo ku soo dhoweeyey boqolaal dadweynaha magaalada baydhabo oo qaybaha kala duwan ee bulshada ka socday abuumansuur ayaa dadkii soo dhoweeyey isagoo la hadlayay wuxuu si rasmi u shaaciyey maanta inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed doorashada dhacaysa toddoba iyo tobanka nofembar sanadkan sheekh mukhtaar roobow ayaa inuu isku soo sharaxo xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ku micneeyey dalab ugu yimid rabitaanka shacabka iyo dhibaatooyin amni darro oo baahi weyn ay u qabaan buu yidhi shacabka koonfur galbeed ma isiin sheegay dhammaan dadka reer koonfur galbeed meelbuyoonay roogen codso badan yanahaniin jeedii codsogaas oo haayi ini unuunay hanis rashaxna imaarada ama mas-uuliyadda koonfur galbeed may basiin sheegay inaana siinku aqbali waana tartamo doona insha allahu tacaala insha allahu tacaala insha allahu tacaala guulaysadaasaan nabadaanu guulaysadaas waana mahadsinta xildhibaan cali xasan oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa isaguna munaasabadda lagu soo dhoweynayay sheekh mukhtaar roobow ka sheegay inay yihiin wakiilada bulshada islamarkaana ay ku shaqaynayaan rabitaanka shacabka annaga haddaan xildhibaan nahay markaan baarlamaanka joogno marka kale waxaana la yidhaahaa wakiilada dadweynaha la yidhaha waxaa asal ah dadweynaha annaga faracan adigaan ka soo dhexbax waxaa dadweynaha u sheegayaa ganacsato ha ahaad oo xubin kasta ahaato in hoos iyo korba ay noogu sheegaan ninka ay rabaan in la doorto oo aan eex iyo qabiiltoona ku jiro inay ninkaa noo tilmaamaan annagana haddii ilaaha xildhibaanada haddaana ayagaan ka dhimid waxaa umusha u roon yaa cunugana u roon waa la qaadayna haddii ilaahayra koonfur galbeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa kusoo qulqulayay siyaasiyiin halgan uga jira rabitaanka xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa issoo sharaxay in ka badan toban musharax oo u taagan xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed waxaana ka mid ah musharaxiinta xilkaasi isu soo taagay aadan maxamed nuur aadan saransoor oo dowladihii hore wasiir ka soo noqday maxamed aadan farkeeto wasiirkii hore ee maaliyadda yuusuf macalin amiin baadiyow oo dowladihii kumeel gaarka xilal kala duwan oo wasiiro kasoo qabtay xuseen xasan cabdi xuseen kushug oo muddo ka badan labaatan sano la shaqaynayay hay-adaha qaramada midoobay injineer saalax wasiirkii hore ee howlaha guud ambasador sayid axmed safiirkii hore ee dalka uganda ibraahim macalin nuur oo isaguna muddo ka badan labaatan sano ka shaqaynayay arrimaha samafalka iyo shariif xasan sheekh aadan oo ah madaxweynaha haatan wakhtiga uu kasii dhammaanayo waxaa xusid mudan in mid ka mid a musharaxiinta ay haween tahay taasi oo ah aamine maxamed mursal oo dowladii kumeel gaarka cabdulaahi yuusuf uu madaxweynaha ka ahaa wasiirka haweenka kasoo noqotay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo aad buu u mahadsan yahay mukhtaar maxamed catoosh haddaba musharaxnimada sheekh mukhtaar robow abuumansuur maxay uga dhigan tahay dagaalka ay dowladda soomaaliya kula jirto ururka al-shabaab gaar ahaan kuwa ku sugan gobollada baay iyo bakool su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaheenna maxamed colaad xasan waxa uu weydiiyey maxamed faarax cali oo horey uga tirsanaa al-shabaab haatanna dowladda soomaaliya kala shaqeeya soo dhoweynta dhallinyarada ka soo goosata kooxdaasi waxay uga dhigan tahay waxay ku tahay al-shabaab dhabar jab asaga dee xubnihii u sarsareeyuu ku jiray sida lawada ogyahay wuu ka baxay dawladduna waa soo dhaweysay haddana deegaan deegaanada soomaaliyeed ka mid ah weliba muhiima nimankaasna ay aada u joogaan ayuu tegay musharaxna ka yahay haddee waa nin soomaali ah hadduuna dhiba uu yacni mushkiladihii oo dhibaatooyinkii dalka lagu hayay hadduu ka baxay iskana dhaafay kana tanasulay soomaalinimada cidna kama xigto wuusasha wuu ishasharixi karaa waa muwaadin soomaaliyeed waana arrin cadowga dhabar jabku ah sidaan u aragna maxaa yeelay ninkani nimankan wuxuu og yahay bilowgoodiibuu ogaa raggii asaasay buu ahaa haddana dhammaadkooda ninka yani dadka shaksiyaadka soo afjari doona ayuu ayuu noola muuqdaa annaga waa nin sir badan ka haya waa nin og meeshay dhaqaalaha ka helaan waa nin og meesha ay hubka ka helaan waa nin og meesha uniformka iyo dareeska ka helaan waa nin og sida ay dadka muruqooda maskaxdooda iyo maalkooda u maamulaan nimankani marka waa nin la socdo oo sir badan iyo runtii xog badan haya marka dee haddii fursad loo siiyo inuu southwest ama koonfur galbeed hogaamiye ka noqdo waxaa is dhihi karaa goboladiisa keliya kuma ekaan doonee soo afjaridda dowladda soomaaliya ay ku hawlan tahay oo hadda qiimahay ku dhuumanayaan meel ay haystaan ma jirto marka wuxuu dowladda soomaaliya gacan ka siinaya ummadda soomaaliyeed in nimankaas lasoo afjaro laakiin dadka qaar baa fikirkaa ka duwan qaba waxay leeyihiin berigii uu dowladda kusoo biirayey inkastoo uu shabaab la dirirsanaa haddana dagaal ay ku hayeen iyo cadaadis ay ku hayeen saldhigii uu ku lahaa abaal xudur agteeda ayuu uga soo cararay oo uu dowladda uga soo biiray marka wuxuu soo kordhinaya hadda oo awood kale oo la imaan kara ma jirtay leeyihiin marka aragtida maxaa sidee kula tahay niyo aniga waxay ila tahay waxba yaan maaragtay dadka yaan soomaalinimada laga saarin waxna yaan si gaara maaragtay farta loogu fiiqin ninkan kaliya laabay ka tahay niyad bayna ka tahay wuuna isaga baxay waxaas wuuna la dagaalama nimanka wuuna iska dhiciyey dowladiisi iyo calankii soomaaliya uu shalay la dagaala ayuu soo hoosgalay calankii soomaaliya uu shalay la dagaalay markuu soo hoosgalayna calankii ma dayicin waa la soo dhaweeyey waa la sharfay waa madax hadda uu soo cimraystay uu soo xajiyey wuxuu uusa safray oo ilmihiisii iyo reerihiisii iyo dadkiisii uu dib ula midoobay waa muwaadin soomaaliyeed minin soomaalinimada ka bixisa wuuna ka toobad keenay wixii hore wuuna sharixi karaa wuuna tartami karaa wuuna ka tanasulay dowladda soomaaliyana dee gacan buu ka siin doonaya ummadda soomaaliyeed nimankaas sharwadayaasha dee ma soo dhaweynaya aniga qof dalka dembi ka galay mana sahlana qofku waa inuu ka cabsadaa markuu dembi galayo is yidhaahdo mustaqbalkaaga dambe ay dhibaato ku tahay dhalinyaro maaha dhalinyarana maaha ninkani waa nin weyn anigoon soo dhaweyneyn in dalka dembi laga galo haddana maaragtay in qofku ka toobad keeno oo maaragtay lasoo dhaweeyo oo naxariis la tuso oo diinteena islaamka sheegaysa si barnaamijkan usoo afjarmo oo kuwa waaweyn oo shidada wada ay is yidhaahdaan deegaanadii inaad ka tartami kartaan ummadda soomaaliyeed samcad mar labaad ka dhex heli kartaan cidna idinma takoorayso shidaduna ay dhammaato militari ahaan kuma dagaalamayaan hadda militarigii waa horay jabeen markii labada kun iyo tobankiia magaalada muqdisho laga saaray waddanka laga xoreeyey waxa ay ku dagaalamayaan maskax maskaxdaasna waxay u baahan tahay maskax kale in lagula dagaalamo marka waxaan u arkaa aniga yani fursad inay tahay keligiisna maahane rag kale hogaamiyaalaha dowladda martigoa oo dowladda la jooga kuwo kalaa maaragtay waxa weeye meelo kala joogo oo dowladdu siisay degaamo iyo meelo ay ku noolaadaan marka runtii dee waa waa maahan wax walba waa in la iloobaa ummadda soomaaliyeed gacmaha isqabsataa waad og tahay hadda dowladaha deriska isbedelaha ka socda waktigii dagaalkii colaadaha way dhammaadeen waxaad moodaa dadkii waktiga horumarka iyo nabadda in la gaaray marka fursadahaas isbedelka geeska africa ayayna qayb ka tahay laakiin dadka falanqeeya siyaasadda soomaaliya iyo dagaalkan lagula jira al-shabaab waxay leeyihiin al-shabaab marka la fiiriyo xagga militariga inkastoo laga adkaaday haddana dagaaladan ay sii wadaan oo ku dhafo ka dhaqaaqa iyo qaraxyada iyo waxa suuro gelinaya oo sii wada waa mabda ay aaminsan yihiin oo dhallinyarada ay ka dhaadhiciyeen marka ma kula tahay abuumansuur inuu mabda kaa lamida oo soomaalinimada iyo nabadda ah uu ku shubi karo dhallinyarada gobolada baay iyo bakool uu hadda u baratamayo ha niya wuu ku shubi karaa horta arrintaani maaragtay qof dadka soomaaliyeed dal iyo dabadba meelay joogaan dowladda soomaaliya oo dekeda iyo airboorka inta udhexaysata joogta ayaan aniga waxaan u istaagay inaan dhalinyarada soomaaliyeed nimankaas islaamiinta toban gobol haysta ayaa waxaan u istaagay inaan dhalinyarada kasoo saaro waa kasoo saaray ilaahayna waa igu guuleeyey runtii waxay ahayd dee inkastoo marar caqabado badan aan la kulmay oo dad badan ayna gacan iga siin dad badanna ay gacan iga siiyeen uma baahna hadda soomaaliya military iyo dagaal dagaal iyo xoog uma baahna inta sooma oo hadda al-shabaaba oo soomaaliya ku dhumashalaysanayso hubaysan aad bay u yar tahay gobolaha soomaaliya meelo kayo ah oo koobanay ka joogaan oo tirsan marka meelahaasna ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ka howlgelaya hadda shabeellada hoose waad ogtahay marke iyo magaalada muqdisho la isku furay shabeellada dhexe howlgalaa ka socda gadow ka socdaa baayo bakool galguduud sidoo kale marka xilligii dhammaadkoodii baa la joogaa dee annaga waxaan ku naalnaa soomaaliya geeska africa waddan istaraatiijiyaha nahay isbedelo waaweyn baana ka socda oo aada moodid yacni jamhado wakti badan iyo dawlado wakti badan iska horjeeday inay heshiiyeen marka annagana taasna anagoo u aragnaa fursad isbedelka geeska africa ka dhacay sida ugu wanaagsanna u fakerayna waxaan leenahay dowladda soomaaliyana waxaan dhihi lahaa runtii waa fursad dhalinyaradana waa in fursad la siiyo haddii la yidhaahdo dee maaragtay dadka hala cabiidiyo oo hala xiro oo maaragtay ayagana duurkay sii gelayaan marka waxaan dhihi lahaa fursad waa fursad cid walba u furan ayagana cafiskii madaxweynaha ka faa'iidaysteen kii diidana ciidanka soomaaliyeed oo howlgallada ku jiraa soo qaban doona oo gacan militaria lagu qaban doonaa kii nabadda qaatana dowladdu way soo dhaweyn doontaa dabajijin bayna u samayn doontaa ilmahooda iyo xasaskoodana dib loo midoobi doona kii dee dembi weyn dadka ka galan maxkamad baa la saari doona haydihii garsoorka la howlgalayo ciidamada gee socda kaasi waxa uu ahaa maxamed cali faarax oo horey uga tirsanaa al-shabaab haatanna dowladda soomaaliya kala shaqeeya soo dhoweynta dhallinyarada ka soo goosata ururkaasi waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey maxamed colaad xasan
dhegeystayaal mar kale magaalada muqdisho waxaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayay xisbiga midowda nabadda iyo horumarka iyo caleemasaarka guddoomiyaha ku-meelgaarka ee xisbigaad xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee soomaaliya daahfurka xisbigan ayaa qayb ka ahaa dadaalka loogu jiro tartanka doorashada madaxtinimo ee soomaaliya ka dhacaya wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdullah ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo loo doortay inuu hogaamiyo xisbiga midowda nabadda ee horumarka wuxuu tafaasiil ka bixiyey ujeedka xisbiga loo aasaasay munaasabad weyn oo xisbiga maanta muqdisho ay ku yeesheen aasaaska xisbiga midowda nabadda iyo horumarka waa wax arrin qadiyad weyn ah oo in badanna laga soo fikiray walaalayaal waxaan rabnaa xisbigani inuu astaan u noqdo ou ka mid noqdo horyaal xisbiyada faraha badan ee horyaalka ah ee dalkan u dhismaya maanta inuu ka mid noqdo ouna la shaqeeyo ouna la midoobo ouna wax ku biiriyo ra'yi sidii loo heli lahaa dowlad soomaaliyeed oo dimuqraadi ah mabaadi cadcad oo aan lagu kala leexan karin dimuqraadiyaddu sideedaba waa maaraynta afkaarta kala duwan iyo masaalixda kala duwan ay dadku leeyihiin xasan sheekh maxamuud guddoomiyaha xisbigan wuxuu soo hadal qaaday ahmiyadda ay leedahay dhabbaha dimuquraadiyadda wadatashi dalka lagu maamulo iyo ilaalinta qawaaniinta dalka u taal isagoo xusay inay muhiim tahay in talada lagu wareejiyo sifo sharciya laguna qabto sifo taalamida meel dhexe oo qof walba cabsidii ay qabtay ay ka maqan tahay ay ka arkayso in talada la marsiiyo waa nidaamka dimuqraadigaa tan labaad waxa waaye nidaamka dimuqraadigaa in talada dalka si sharci ah oo hore loogu heshiiyey oo lagu ballamay in lagu yimaado talada dalka xukunka dalka in lagu gaaro sifo qaanuuni ah oo horey looga ballamay oo lagu heshiiyey oo aan meelna looga leexan qodobka koowaad keeda labaad waxa waaye talada marka la yimaadana in si sharci ah qawaaniinta dastuurka ka soo bilow qawaaniinta kaloo kala duwanoo dhan dalka taladiisa in lagu haayo iyo awoodda qaanuunka iyadoo la raacaya mar walba iyadoon marna la isku dayayn qaanuunka in laga weynaado iyadoo marna aan la isku dayayn qaanuunka in la barbar maro iyo in ilaalmadaas qaanuunka hay-adihii ilaalinaya ee dadkii la ilaalinayo oo lagu xushmeeyo loo sameeyo midda saddexaad ugu dambayse waxay tahay muddada talada lagu igmaday markay dhammaato si qaanuuni oo nidaami ah inaad ayadana uga tagto oo aadan oo aadan talada ka sii laalacshoomin oo aadan ka raaracsan guddoomiyaha xisbiga midowda nabadda ee horumarka xasan sheekh maxamuud wuxuu soo hadal qaaday ahmiyadda ay leedahay xoojinta wadahadalka somalilan iyo soomaaliya wuxuu xuseyna wakhti badan ay geliyeen muddadii talada uu hayey waxaan rabaa sida halkan looga dhawaajiyey maanta duruuftaasi waa isbedeshay walaalahaasina waa maqan yihiin oo waxbay tabanayaan magaca dowladnimada ayay wax ku tabanayaan magaca dowladnimada in lagu ay oo wax looga bi'iyey ayay tabanayaan waxaa ila habboon marka dadka soomaaliyeed dowlad iyo shacabba inaan walaalahaas garaawshiyana siino una mar markeennana aan u geyno oo aan u tagno aan midnimadii iyo dowladnimadii iyo walaaltinimadii inaan qaadno oo aan agtooda geyno waa hubaa in aanay nagu soo celinaynin laakiin inaan aad intaan uga fikirno sida si ugu fiican dhibkii dhacay iyo mashaakilkii dhacay ee magaca dowladnimada loogu geystana inaan garaawshiyo buuxa ka bixinno xisbigana uu hogaaminaya madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa ka soo dhex muuqanaya xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka ujeedka xisbiga ugu weynna waxay tahay sidii talada ay ula wareegi lahaayeen marka la gaaro laba kun iyo labaatanka taasoo dalku geli doono loolan doorasho nuuc walbay ku timaadaba cabdulqaadir okey v o a muqdisho
halkaasi aad nagala socotaanna waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo haatanba si toosa idinkaga imanaysa washington mashruuca the power africa ayaa isbeddel weyn ka sameeyey qaaradda afrika gaar ahaan tirada guryaha leh korontada ee waddamada saxaraha ka hooseeya isuduwaha mashruucan ayaa sheegay in mashruucu uu ku joogo dariiqii hadafkii laga lahaa oo ah in korontada la gaarsiiyo ilaa iyo lix iyo toban milyan oo qof marka la gaaro sannadka labada kun iyo soddonka mashruucan ayaa waxaa ka qayb qaadanaya shirkadaha maraykanka wariyaha v o eda maryama diyaalo ayaa warbixintan inooga diyaarisay waa kan cabdixakiim maxamuud shirwac oo inoo soo jeediya baanka adduunka ayaa sheegay in qoysaska ku nool waddamada saxaraha ka hooseeya qaaradda afrika aanay helin koronto ku filan iyaga oo ku jira heerka u hooseeya madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama ayaa shan sanno ka hor ku baaqay in arrintaasi wax laga bedelo waxaana uu hirgeliyey mashruuc lagu magacaabo bower africa
waxaan bilaabaynaa inaan toddoba bilyan oo dollarka maraykanka ku maalgelinno oo ay dowladda maraykan ku bixiso
andrew hercowis oo ah xidhiidhiyaha mashruucan ayaa sheegaya in hadda uu meel fiican marayo
waxaan hirgelinay sagaal kun iyo shan boqol oo megawatt in ka badan konton milyan oo qof ayaa markii ugu horreysay noloshooda koronto helay
andrew harris cowis ayaa sidoo kale isagoo ka hadlaya jaamacadda john hopkins sheegay in sannadka laba kun iyo soddonka lagu wado in lix iyo toban milyan oo guri koronto loo geliyo mashruucan ayaa waxaa qayba ka ah ururo badan oo ay ku jiraan shirkado maraykana There are companies like Rickley Hydro in Ohio that are selling parts and components for small uh, uh, mini hydro projects. Um, waxaa jira shirkado ay ka midka tahay rigley hydro oo laga leeyahay gobolka ohio oo qalabka yaryar ka iibinaysa mashruuca waxaana jira shirkado kale oo qalabka u dhoofiya afrika you've got companies that are selling all kinds of parts and components that are being exported to Africa.
johannes urbelenin waa khabiir ka tirsan jaamacadda job hokins waxaana uu sheegay inay jiraan siyaabo badan oo afrika ay ku soo gaadhi karto dunida inteeda kale So if you look at, for example, India, the electrification rate is now approaching 90% and it keeps climbing. But if you look at sub-Saharan Africa, haddii aad u fiirsatid indiya qiyaastii boqolkiiba sagaashan korontadu waa ay gaartay guryaha laakiin haddii aad eegto afrika xaqiiqdu sidaasi waa ay ka duwan tahay we see a different pattern.
thomas mobotet waa ganacsade maraykan ah oo ka soo jeeda eriteria waxaana uu soorarka cadceedda tamarta ka dhaliya uu ku iibiya halkaasi
waxaan ku bilaabaynaa qalabka yaryar kadibna qoysasku waxay dalbadaan kuwa intaasi ka sii awood badan waxaanan aaminsannahay in afrika ay ifi doonto mustaqbalka keliya waxaa loo baahan yahay in si farsamaysan loo adeegsado
laakiin xidhiidhiyaha mashruuca bower africa ayaa sheegay in caqabadaha ay ka mid yihiin xukuumadaha musuq maasuqa ah iyo siyaasadda The biggest challenge is when a government changes the rules of the game. So a company's been negotiating for a few years for a deal, and then suddenly.
caqabadaha ugu weyn ayaa ah marka ay xukuumaduhu wax ka beddel ku sameeyaan qaabka ay wax u socdaan waxaad arkaysaa heshiis laga wada hadlees muddo sannado ah oo ay xukuumaddu inta ay wax kale soo maqasho ay dalbato in wax laga bedelo ama dib loo soo bilaabo wadahadalkii you know, a government hears about something else and wants something different and then wants to renegotiate.
xidhiidhyaha mashruuca korontada ee afrika ayaa intaasi ku daray in tallaabooyinkaasi ay niyad jebinayaan shirkadaha ku tala jira inay mustaqbalka iyaguna maalgashadaan
warbixintii maryama diyaalo waxaa inoo soo koobayey cabdixakiim maxamuud shirwac halka aad kala socoteenna waa v o a haatanna aanu u leexanno dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa cabdi baadil iyo heestii amran
cadligaynu joogniyo afartiisa geesood waxaan kugu astayaa maalmar uurahooya may gelin ifkana kuma naraag weli lama ammaanin ayaanay cadligaynu joogniyo afartiisa geesood waxaan kugu astayaa maanmar uurahooya may gelin ifkana kuma naraag weli lama ammaanin ayaanay allay lahee jacaylkaaga i abbaanay halistaa agtaydiyo reerkuu ag joogaa oogadu ku faafuho idleeye anige amranay ma og tahay araggaaga oo qura kumaan iibsadin araggaaga oo qura kumaan iibsadin arrima jacaylka ilaahay abuuray layskama adkeeye ma og tahay aadaniya xawaba kalgacaylka awgii way kalay dhoobeen ayaanay adduunyada dhammanteed intaa joogta adanka arkoodo nafta ku ogolaatay waxaan kugu aqoonsaday een kugu ammaanaa in dheergarad inaad tahay araggaaga oo qura kumaan iibsadin eena dunyada araggaaga oo qura kumaan iibsadin
waa tahay dhegaystayaal waxaanu soo gaarnay qaybihii dambe ee idaacadayada waxaad maqli doontaan haddii eebaha awoodda la idmo doodii gaabnayd iyo waxyaabihii ay wargeysadii ku qoreen soomaaliya marka horese warkii caalamka magacaabista garsoore bred cavano ee maxkamadda sare ee maraykanka ayaa lagu wadaa in guddiga cadaaladda ee sanadku ay u codeeyaan sabtidan sanatarada ayaa akhrinaya warbixinta hay-adda amniga gudaha ee maraykanka f b i ee ka soo gudbisay eedeymaha loo soo jeediyey garsooraha uu madaxweyne donald trump u xushay inuu buuxiyo xubinta ka bannaan sagaalka garsoore ee ay maxkamadda sare ka kooban tahay arrinta magacaabista garsoore ee maxkamadda sare ayaa badanaaba ah mid ay xisbiyadu ku kala qaybsan yihiin
dowladda netherland ayaa ku eedeynaysa ruushka in weerar dhinaca internetka ah uu ku soo qaaday weeraradaasi ayaa la sheegay inuu ka mid yahay mid lagu jabsaday xogta ururka xakamaynta hubka kiimikada saraakiisha dalka netherland ayaa sheegay inay qabteen afar xubnood oo ka tirsan sirdoonka milatariga ruushka kuwaasoo sida la sheegay isku dayey inay u dhacaan xogta hay-adda xakamaynta hubka kiimikada ee dalkaasi netherland
madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike penis ayaa khudbad uu shalay akhriyey ku celceliyey dalka shiinaha in uu ku mashquulsan yahay faragelin ah sidii uu saameyn ugu yeelan lahaa doorashada dhexe ee labada kun iyo sideed iyo tobanka ilaa iyo tan labayo labaatanka ka dhacaysa maraykanka guud ahaantiisa madaxweyne ku-xigeenka ayaa khudbadda shalay ku sheegay mar uu u khudbeynayay dad xisbiga taageersan oo ku sugnaa macadka hodson institute oo ah mid u janjeero dhanka siyaasadda xisbiga republikaanka ee madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisaba ay ka tirsan yihiin madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike benes ayaa intuu khudbadda uu ku jiray waxaa kale uu shiinaha ku eedeeyey inay ciidamo soo dhoobeen koonfurta iyo bariga badda shiinaha iyo inay wadamada kale ku qancinayaan in la go'doomiyo dalka tailan
halkaa aad weli nagala socotaanna waa v o a qaybteeda afka soomaaliga oo si toos idinkaga imanaysa washington markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii doodda gaaban waxaa la diyaaraa jaamac buula jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteenna dooda gaaban ee maanta oo aannu ku soo qaadanayno sababta ay dhallinyarada soomaalida uga soo bixi lahan yihiin horyaalada kubadda cagta ee qaaradda yurub muddo ayay soomaalidu ku nooshahay dalalka yurub ee aadka looga xiiseeyey kubadda cagta ciyaartooyda adduunka ugu fiicanna loo soo gala gato ayna ka ciyaaraan horyaalada kala duwan doodda maanta waxaa igala qaybgalaya cabdiqaadir maxamed faarax oo loo yaqaan berikh oo horay oga mid ahaan jiray ciyaartooydii dalka ka ciyaari jirtay haatanna wakiil u ah wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee arrimaha qurba joogtana u qaabilsan iyo maxamed daa'uud cumar oo loo yaqaan maxamed yumbi oo weriye hore ciyaaraha ka faalloon jiraya islamarkaana haatan dalka holland ka ah kalkaaliye tababaro kooxaha yareerka ah labadiinaba kusoo dhowaada dooda gaaban ee v o a waa mahadsan tahay waa ku dhownaha jaamac haddii aan ku horeeyo cabdiqaadir maxamed faarax birikh waa maxay baad isleedahay sababta ay dhallinyarada soomaalida ah ee qurba joogta ah khaasatan reer yurub oga soo bixi laayihiin horyaalada asalaamu calaykum runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida keliya nagu soo dhaweysay barnaamijkeena maanta oo dooda isboortiga ah oo barnaamij fiican ah oo ah in laga hadlo wixii runta ah oo kor uqaadida ama horumarinta isboortiga dhalinta soomaalida waxaa jirta in wadanada aan ku noolnahay sida qurbaha oo kale annaga qurbahaan ku noolnahay dhalinyarada timid ay u badan yihiin dhalinyaro waayo dambe yimid oo waddankan dadkii ugu horreeyay imaaday sideetan iyo sagaalkii iyo sagaashanki inay ahaayeen dad markaasi ahaa muddo dheer soo jooga waddanka oo dad xoogaa waaweyn ahaayeen dadkay ilmo ku dhaleen waddanadan ilmahooday noqdeen inay booni ciyaaraan ciyaartooy badan ayaa soo baxday oo haddana soo socoto oo rajada aad ayay u fiican tahay waxaa dhici jirtay waayadii hore in la ciyaari jiray jaamac oo keliya waktiyada samarkaa sidaa og tahay samarka aada loo ciyaara waktiga qudhacda ay soo baxda wadanadan marka hadda waxaa bilaabatay in liig la ciyaaro oo wiilasha soomaalida hadda waa la batay in liiga la ciyaaro oo liigii markaas laga qayb qaato waa meesha keliya ay ciyaartooyga kusoo baxo markuu ciyaartooyga liig ciyaaro oo liiga wadamadaas ay dheeraan f a ay ka dheeraan saas daraaddeed ayaa hadda waxaad moodaa inay isbedel weyn ku dhacay oo ciyaartooydaasi ay hadda ay soo baxayaan marka runtii ani waxaan dhigaa rajada in ciyaartooy la helo ay soo baxdo waktiyada wadamada yimid ayaa waktiyada ahaa oo ay ku qaadatay inay muddo ay ku qaadatay Waaya.
kale een, Waaya.
waxaa aada loo xiiseeyaa waa in beriq waa futbolka kuusoo waddamada ay noqonaynaa beriq waa kuusoo noqonaynaa maxamed daawud cumar maxamed yumbi waad maqlaysaa beriq waktiga ayuu saarayaa culayska oo wuxuu leeyahay markii loo fiiriyo xilliga ay soomaalida yurub timid dad waaweyn ayaa yimid kuwii ku dhashay ama la keenayna hadda rajadoodu ma xumo marka waktiga miyaa jaamaca waa mahadsan tahay barnaamijka nugu soo casuuntay beriqna sidoo kale waa salaamaya ummad soomaaliyeed ee dhegeysanaysana sidoo kale iyaguna waa salaamaya Eh, waktiga lama dhihi karo anigu waxaan goobjoog u ahay oo aan arkaa in badan ciyaaryahano da'yar ah oo teenage qaarkooda oo weliba aanan haysanin dhankii daryeelka dhanka familka ama dhanka waalidka ayaan dhihi karaa waktiga wax la yidhahdo ma jirto sababtoo ah anigan ciyaal aan dhalay ayaa hadda dheelo kan ugu weyn waa sideed jir halkaan uu ku dhashay marka tobanka sane kasii horreysay dadkii joogay carruurtoodii waa dad baangaara oo kasoo muuqan kara horyaalada marka dhibaatada waxay ka jirtaa ayaan dhihi karaa dhanka familka iyo dhanka ciyaaryahanka nafsadiisa wax jaanis ah kama faa'iidaysto markii uu qoorta uu soo qaado waxa uu noqdaa ciyaaryahan eh, eh, meelaha ku beerdareeya eh, kalaabyada aada ee balwad barta uma dhundaloolo in uu kubadiisa uu sii raacdo Waaya.
taas ayaan ugu wacan waaya eh, beriq waad maqlaysaa eh, maxamed daawud maxamed yumbi waxa uu dhaliisha saarayaa ciyaartooyda laftirkooda iyo waalidiinta oo uu leeyahay waajibkii loo baahnaa lagama soo bixin waa jirtaa arrintaasi waa arrin oo aada macquul u ah oo jirta oo weligeedna jirtay in waalidka eh, dhalinta badan ee wadanada aan aan joogno waa wadano aada u qabow jaamac oo aada u qabow oo een, eh, eh, ilmaha badan ciyaaraya haddaan la taageen oo aan la qaadin oo aan la geynin oo aan la saboorgaraynin waxba ma gaari kara meelna ma gaari karo laakiin arrin waxaan ka hadlaya waxay tahay professional canugu soo ku noqon karaa wadanada aad arkaysid halkii boos oo number laba ama number sideed ka dheeri taqaanaa inta oo usba dhisa oo weytin u ah waxaa laga yaabaa hal milyan dee oo een, dhalinyaro ah oo laacibiin ah oo wadanadan tirada badan u dhalatay inay abalaan garaynayaan marka waxaan ka hadlaynaa arrinta ah isagoo ku noqon lahaa ee atoo weyn adduunyada kasoo baxo marka taas waxay qaadanaysaa wakti marka waxay u baahan tahay taas sidaa dhan oo sheegay oo kale in la taageero dhalinyarada waxaan kuu sheegay hadda taa in la bilaabo league anaga weli wadanadeena hadda ingiriiska oo kale dhalinyarta waxay ciyaaraan league ay ciyaaraan koobay ciyaaraan koob kasta kooba keliya lagu soo baxo oo lagu gaaro in ciyaartoy weyn u noqdo ciyaartoy Waaya.
champions league iyo premier league ka ciyaaro waayahay maxamed yumbi waad maqlaysaa beriq wuxuu yidhi eh, waa arrin jiri karta oo uu kugu taageeray fikirka laakiin ma ahan tiirka ay dhalinyaradu u maqan yihiin weli wuxuu taageersan yahay waktiga inuu yahay taas anigu waa kasoo horjeeda jaamaca sababtoo ah soomaali fara badan ayaa yurub wadamada kala duwan jooga marka dhibaatada waxa ay ka jirtaa ee waktiga maahane waa iyaga nafsad ahaantooda in xoogga ay saaraan waxaa laga yaabaa ee, familka canugoodii oo kubadda cagta uu jecel yahay laakiin aabihii ama hooyadii ee, inay kala maqan yihiin xataa hooyo kaligeed ay tahay ama aabihii hooyadii haddii isku joogaan aabihii reer kubad inuusan hayn cunga laba maalin hadduu qaado ama uu geeyo way ku adkaanaysaa anigan kula hadlayo wiigii laba jeer ayaa training laba wiil kala geeya sabdigii laba meel ayaa loo kala wadaa waxaasoo dhan dushiday saaranta maanta haddaa idhaahdo wiigan waa idii wadanayo wiig kale idiima wadi karo cunugii saddex iyo toban afar iyo toban hadduu gaaro dhowr mar uu raacayaa marka dambena waxay noqonaysaa dee inaan la kontrolin oo meeshuu ku dambeeyo meeshuu wax dhigaayo aan la arkin marka taas ayaa ugu weyn ayaa waxaan rabaa inaan dhibaatada.
een, waxaan rabaa inaan ka hadlo oon sheego ni- eh, Yubi waxay dhici kartaa in eh, hadda waxaan u sheegtay in laba maalmood ciyaaro la geeyo waxaan soo ciyaari jirnay buniga aan khibrad u leenahay aan soo dhelinay aan soo ciyaarnay soo maamulnay waxaan ku sheegayaa laba maalin wiil ciyaaraya baroniga meel kuma gaari karo taas waxaan ku sheegayaa boqol kiiba boqol een, waa sidaa dhan ku sheegan waxaa la ciyaari jiray samarka aan ka hadli jirnay hadda oo hadda aan bilaabnay wadanada hadda yurubta iyo hadda latin america north america hadda ka yimid ani canada in la ciyaarayo waqtiyada qabowna in la ciyaaro marka laba maalin oo caalamiinta la siiyo oo hal maalin ku ciyaaro wiil kuma soo dhici karo anaga ciyaartoy aan kusoo baxnay waxaan ciyaari jirnay maalin maalintii sideed waxaa la ciyaari jiray saddex maalin caalamiinta la sameeyo laakiin haddii hal maalin oo hal maalin caalamiinta inta la sameeyo oo axaddan geem la ciyaaro anigu kusoo kusoo baxo waa wuxuu u baahan yahay time inuu kusoo baxo waayahay maxamed jaamaca ulama jeeda aniga soomaalida horyaal dhexdooda waxaan ka hadlayaa hota- horyaaladan dalkan holland ka diiwaan gasheen ee knvbda ay soo diiwaan galisay waxaan waa wax system leh waa wax dowladeed canuga laba maalin ayuu xaq u leeyahay inuu training aado maalinta saftigan uu ciyaaro ilaa ma uu ka gaaraya heerka ugu sarreyso marka wax uu ka qaban kara ama uu ka bedeli kara ma lahan ciyaaryahanada dalkan kasoo baxay aad arkaysana kulligood wadadaasay soo wada mareen marka beriq adigu waxaa ka hadlaysaa in soomaalida dhexdeeda horyaal ay qabato iyo israacdo taas wax ay May.
kubixi karaan ma ciyaaryahanada dhibaata kasoo may aniga May.
liiga aan ka hadlaayo haddii kulleyba magaciisa aad si kale u taqaanid waxaa waaye liiga ingiriiska ayaa la yihahdaa waxaa ciyaaro dad xataa ajnabi ah waxaa ciyaaro dad ingiriis ah ciyaaro waa kooxo ka tirsan wadankan ayaa ciyaaro wuxuu leeyahay waa one iyo two iyo three iyo four uu leeyahay hoosaa laga soo bilaabaa Waaya, marka waaya.
hoos kasoo bilaabay kora usoo kacaysa liigaas waa liig soomaali maaha Beriq.
soomaali keliya maaha soomaali waa tiim tiimka ciyaara waa beriq haddii aan u Liig gudubno soo galo, eh, doodaha waxaa laga yaabaa Maxamed- inuu meel fiican gaaro Bir- beriq haddaan u gudubno doodaha maxamed waxaa ka mid ah in dhalinyaradu marka xataa ay fursad helaan ciyaaraha ay ciyaaraan ay ku haraan dhinaca anshaxa oo ay wakhtiga ilaalin waayaan ay nasan waayaan ee xaflado iyo habeenkii inay soo jeedaan iyo balwado iyo waxyaabaha ay la kulmaan taageero badanna aysan dhinaca waalidka ka haysan arrinta dhinaca anshaxa ka waran maxaad leedahay waa waa jirtaa waa arrin aad iyo aad waadaan daba aad looga hadlo annagaa tartiib waxaan uga hadalno koobka weliba tournament oo soomaalidan ay ku jirto iyo sooma- annaga soomaalida dhexdeedna aan ciyaarno oo kale aad waxaa looga hadlaa waxaa arkaysaa in ciyaartoyda iyo kooxaha ay aadaan dibadaha sida Canada, Sweden, Denmark ay aadaan oo kale ma arkaysid waalid la socdo hooyadii aabbiyo la socdo ma arkaysid anug keligiis la socdo waa in la saboor gareeya anug la taageero loo socdo anug hadduu waalidkiis la socdo waxaa laga yaabaa xataa inuu soo- bixitaankiisa jaamaca inay yaraato oo marka waxaa u baahan yahay canuga in encourage la siiyo oo la daba socdo oo la kaalmeeyo aniga arrintaas aad iyo aad ayaan yundub ku raacsana waaye.
laakiin waa in la helaa time oo weli waxaan u baahannahay in weli liig la soo ciyaaro ciyaartoyga soo baxo oo meel soo gaaro tan kale waxaan lagu haystaa jirdhis waxaa la yidhahda jirka in la dhiso way bilaabataa hadda in la jirka la dhiso ciyaartoyga markastoo asagoo techniciankiisa fiican yahay ayaa marka qaarkood wuxuu ku hanaya aniga arag marar badan inuu ciyaartoygaas jirdhiskiisa awoodii uu ku haraya physically inuu soo waaye socdo.
beriq waad mahadsan tahay ugu dambayntii maxamed ayaan rabaa inaan siiyo maxamed yumbi marka laga tago in cunuga uu tababarada ka qayb galo oo sida aad sheegtay labada maalin oo waajibka iyo maalinta ciyaarta ah iyo saxaabtiis inuu la dheleelo maxaa looga baahan yahay dhalinyaradu inay sameeyaan si ay uga mid noqdaan ciyaartooyda ka ciyaaraysa garoomada yurub Ee, jaamaca horta dhalinyarada ama ciyaartooyda baan yiraahday marka laga hadlaayo dooqooda iyo damiirkooda waa mid kacsan oo waxay doonayaan in ciyaaryahan toosan ay noqdaan laakiin haddii meesha waalidka uusan garab ka siinaynin dhibaato weyn ayaa ayaa halkaasi kasoo baxaysa marka dhalinyarada waxaan kula tali lahaa wadan walba ay joogaan ee, sida hadda holland oo kale k m v b beker al ciyaaraa sweden eredivisie al ciyaaraa Ir- division al ciyaaraa eredivisie yani janis u helaya nin walba xaafad uu degan yahay degmada uu degan yahay janis uu helaya marka kooxahaasi kooxo kale ay la ciyaaraan ay la shartagaan ay la jaanjigarayaan marka waxaa looga baahan yahay ninka inuu asigu farsamadiisa iyo aqoontiisa iyo dadaal dheeriya uu muujiyo taasuu kusoo bixi karaa aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin cabdiqaadir maxamed faarax berikh iyo maxamed daa'uud cumar maxamed yumbi aad baan idinkaga mahad celinaya adiga Waa mahadsan tahay dhegaystayaal xubintii dooda gaaban ee maantana waa naga intaas
aad iyo aad buu u mahadsan yahay jaamac buule jaamac oo barnaamijkaasi dooda gaaban nala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanaysanna waa v o a waa tahay labadii maalmood ee u dambeysay waxaa magaalada waase ee dalka etoobiya ka socday kulan ay leeyihiin xisbiga talada haye ee e p r d f shirweynahan oo ah kii kow iyo tobnaad ayaa waxaa ka qaybgalaya dhammaanba ururada xubnaha ka ah xisbigaasi basiirka dalka etoobiya iyo kan xisbiga ayaana looga doodi doonaa falastiin axmed iimaan ayaa inoo haysa warbixin ku saabsan shirweynahaasi shirweynahan ayaa waxaa ka qayb galaya afarta xisbi ee ugu waaweyn dalkaasi ee ku midaysan ururka e p r d f kuwaas oo kale ah xisbiga oromada ee loo soo gaabiyo o b d o kan qowmiyadda koonfureed ee loo soo gaabiyo s e b d m xisbiga amxaarada ee a n d m iyo kan tigraaga ee t p l f sidoo kale waxaa jira xisbiyo yaryar oo matalaya qowmiyadaha kale oo soomaaliduna ay ka mid tahay kuwaasoo kulanka jooga kulankan oo ahaa mid aad loo sugayay marka la eego isbedelada ka socda dalka ethoobiya ayaa ammaanka goobta waxa uu ahaa mid si aad ah loo adkeeyey gudoomiyaha xisbiga e b r d f dr abiy axmed oo ka hadlaya furitaanka kulankaasi ayaa sheegay እስከ ዛሬ በረሃብና በጦርነት በልመናና በስደት ለሚያውቀን ዓለም ሰጪ እንጂ si aynu u tusno ተመስዋች adduunyada ራስ nala እንጂ xidhiidhinaysa ስራ dagaalka አለመሆናችንን gacan hoorsiga ለማሳየት iyo barakaca iyo dib u dejinta inaynu nahay kuwo wax bixiya oo istaageera balse aan iyaga uun wax la siin inaynu nahay madaxii balse aynaan ahayn sayntii waa inaynu u shaqaynaa si adag si aynu u gaadhno meel sare innagoo gacmaha ishaysana dr abiy axmed ayaa la tacaalaya tan iyo markii uu xilka kala wareegay ra-iisul wasaarihii hore is casilay xayle maryam disalen kala qaybsanaan bulshada dhexdeeda ah iyo khilaafaad u dhexeeya qowmiyadaha dalkaasi gaar ahaana qowmiyadda oromada oo uu kasoo jeeday iyo soomaalida sidoo kalena waxaa kala qaybsanaan weyn ee u dhexaysa qowmiyadaha wadadega dalkaasi kulankaasi ayaa waxaa furitaankiisii hadal ka jeediyey gudoomiyaha xisbiga talada haya ee qowmiyadda reer koonfureedka mufarad kamaal oo shirkaasi martigelinaysa ጥንካሬዎቻችንን አጎልብተን ለመቀጠል ጉድለቶቻችንን ሊያጋጥሙ የሚችሉ si aynu u sii ተግዳሮቶችን wadno inaannu awooddeenna dhisno innaga oo tilmaamayna caqabadaha aynu wajahayno hoostana ka xariiqayna jihada aynu mustaqbalka u sii marayno waxaan si weyn u aaminsanahay inaynu yeelan doonno gole guulaysta oo horumar gaara taas oo noo suurtogelinaysa inaannu ku sii soconno dhabbaha iyo hannaanka aynu hadda haysanno kulankan ayaanay weli caddayn inuu adkayn doono oo ayidi doono magacaabista dr abi axmed ee guddoomiyaha xisbiga e b r d f iyo in ay mar kale dib u dooran doonaan dr abi ayaa haddii uu noqdo guddoomiyaha xisbiga waxa uu noqonayaa ninka qabanaya xilka ra-iisul wasaarenimada oo haddaba uu hayo haddaba ma dhici kartaa in xubnaha xisbigu ay isku waafaqi waayaan hogaanka dr abi axmed su-aashaasi waxaan weydiiyey maxamed sheekh ismaaciil cumar oo madax u ah ururka siraaj ee ka jira deegaanka soomaalida ethoobiya say u badan tahay waa sidaas waayo waxyaalo badan oo uu waxaa jira isagu sameeyey oo ay kuwii hore samayn kari waaye muddo lix bilood oo keliya ku joogay isbedel la taaban karo oo runtii aada loo taaban karana wuu sameeyey ayna ku qanacsan yihiin kuwa tirada badan waayo cod baa lagu kala baxaya inta badan ciddii soo dooratay markii hore isbedelada la sameeyey waa kuwa ay u bogeen marka laga yimaado siteeda oo iyagu aada moodo inay mar mar ka dambe doorkoogii siyaasadda iyo magaranaysa ay ku lahaayeen saamayn ay sii yaraanayso etoobiya maanta dr abi axmed ayaa kulankaasi ka sheegay in ay u baahan yihiin inay qaadaan tallaabooyin ay dunida ku tusayaan sida ay nabadda uga shaqayn karaan dadkooda dhibaatadu ay gaartayna ay u kaalmayn karayaan ሰው አንድ ጣቱ ቢታመም ሙሉ አካሉ ወደ ሐኪም ቤት ይሄዳል። አንድ አካሉ ታሞ ሌሎች ጤነኛ ሁላችንም እንጎዳለን።
marka አንዱ uu qofku ka እስከተጠቃ dareemo xanuun ድረስ mid ka mida farihiisa ሁላችንም qofku wuxuu እንጠቃለን።
jirkiisa oo dhan geeyaa dhakhtar qaybaha kale ee jirka marnaba caadi ma noqonayaan marka mid inaga mida uu dhaawac gaaro dhammaanteen dhibkaasi waa uuna gaaraya haddii midkeen la weeraro innaga dhammaanteen ayaa layna weeraray marka mid inaga mid ah uu barakaco innaga oo dhan ayaa barakacnay haddii midkeen dhinto innaga oo dhan ayaa dhimanay taasina waa sababta aynu u leenahay waxaannu u baahan nahay inaynu dhisno waddan qurxoon oo aynu wada joogno si dhammaanteen aynu uga faa'iidaysanno isku soo wada duube waxaa ra-iisul wasaare abi axmed looga fadhiyaa inuu xal deg dega u keeno colaadda qowmiyadaha iyo in waddankiisu uu gaaro siyaasad ay heshiis ku yihiin gaar ahaana gudaha xisbigiisa e b r d f ethoobiya ayaa gudaha waddankeeda waxaa ku barakacay in ka badan hal milyan oo qof waxaanay taasi ka sara marisay dalalka siiriya iyo yemen oo dagaalo sokeeya sannado dhowra ay ka socdeen gabagabada kulankan ayaa la sugayaa inay ka soo baxaan waxyaabaha ay xisbiyadu heshiis ku yihiin ama ugu yaraan inta badani ay isku raaceen
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo warbixintan inooga diyaarisay shirweynaha ka soconaya dalka etoobiya ee xisbiga e b r d f
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
waa tahay dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wargeysyada waxaa la diyaaraa zahre ciidle nuur iyo ridwaan xaaji cabdiweli
ku soo dhowaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen barnaamijka wargeysyada waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinaya anigoo ah sahre ciidle oo ku sugan stuudiyaha v o a ee washington aan ku bilaabo sahrahay wargeyska the telegraf ee ka soo baxaa london ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay soomaaliya ma dalka ugu liita ee qofka uu ku qaato xilliga carruurnimada wargeyska ayaa ku bilaabay in gaajada cudurrada iyo colaadaha ka jira soomaaliya ay soo bilowdeen kumannaan sana ka hor oo ku beegan markii dadkii ugu horreeyey ee soomaaliyeed ay gaareen dalkaasi ku yaalla geeska afrika ama soomaaliya wargeyska oo ka hadlaya waxa soomaalinimadu tahay ayaa qoray waxaa soomaaliya ka taagnaa kumanaan sano ka hor duruufo adag dadka soomaaliduna waa kuwo u adkaysta noloshaasi adag wargeyska ayaa soo xigtay qoraaga caanka ah ee u dhashay dalka ireland ee gerland hanley oo yidhi weligay ma arag qof soomaaliya oo muujinaya cabsida uu ka qaba dhimashada ninkan qoraaga ah ayaa la noolaa soomaalida sannadihii afartameeyadii wargeyska waxa uu leeyahay iyadoo ay jiraan wakhtiyadaasi adag ee lasoo maray soomaalidu waxaa lagu yaqaanaa inay yihiin dad xoolodhaqato ah shantii qof ee soomaaliyeed waxaa afar ka mida ay yihiin xoolodhaqato waxaana ay la guurguuraan hadba sida cimiladu ay tahay wargeysku waxa uu leeyahay noloshan waa mid hoosaysa oo aan laysku hallayn karin marka roobku yimaadana sida caadiga ah waxaa xoolaha ku dhaca cudurro kadibna waa ay le'daan wargeysku waxaa kaloo uu ka hadlay colaadaha dhex mara qabaa'ilka soomaalida iyo in qabaa'ilka iyo jifooyinka tirada badan ee soomaaliyeed ay horseedeen marar badan rabshado iyo colaado ayaa waxaa wakhtiyada qaarkood jirta in qabiilku uu leeyahay waxtar biyaha dalaga beeraha iyo raashinka waa kuwo la wada isticmaalo oo micnaheedu yahay in soomaalidu tahay dad wax wada cuna sidaa loo badbaadiyo nolosha dadka wargeyska oo sheekadiisa sii wata ayaa qoray in abaaruhu ay ku daba dheeraadaan dalka oo ay isku daba xigxigeen labaatankii sannadooda ugu dambeeyey wargeysku waxa uu leeyahay dadka waayeelka ah xataa waxay kuu sheegayaan inaanay xusuusanin abaare ka xoog badan kuwii dalka ka dhacay sannadihii tegey sahraay boqolkiiba siddeetan xoolihii noolaa waxa uu wargeysku leeyahay waxa ay u dhinteen abaaraha dartood waxaa qalalay ceelashii biyaha waxaana cirku uu noqday buluug oo ma jiro saansaantii roobka wargeysku waxa uu leeyahay marka xooluhu ay sidan xoogga badan u le'daan waxaa bilaabata gaajada waxaana carruurtu ay noqdaan kuwa ugu jilicsan ee abaaruhu ay saameeyaan
wargeyska oo qoraalkiisa sii wata ayaa leh waxaa jira sababo badan oo ka dhiga carruurta soomaaliyeed kuwa ugu khatarta badan sidoo kalena colaado ayaa ka jiray soomaaliya tan iyo kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii markii xukunka laga tuuray dowladdii xilligaasi wargeysku waxa uu leeyahay in ka badan labaatan sannadood ma jirto dowlad adag oo xataa waxaan jirin fayadhowrka iyo adeegyada aas-aasiga ah ee caafimaadka wargeyska oo qormadiisa sii wataana waxa uu intaasi ku daray sannadihii lasoo dhaafay in ururka al-shabaab ay la wareegeen in badan oo ka mida soomaaliya micnaheeduna waxa ay tahay in hay-adaha gargaarku ay ku dhibtoodeen caawimada la gaadhsiiyo dadka u baahan in ka badan kala badh carruurta soomaaliyeed lagama tallaalin cudurrada sida wargeysku uu qoray soomaaliya waxaay safka hore kaga jirtaa adduunka oo dhan marka la eego dalalka ay aad u sarreeyaan carruurta aan la tallaalin waxaa qiyaastan aad ugu dhow iyana carruurta aan tegin iskuullada ama waxbarashada wargeyska ayaa ku soo gunaanaday in abaarihii isxigxigay ee dalka soomaaliya ka dhacay ay caddaynayaan in dalkaasi uu yahay meesha ugu badan ee carruurta dunidu ay ku dhintaan sidoo kale sida laga soo xigtay hay-adda yunisef iyo bangiga adduunka toddobadii carruura ee soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi mid ka mid ah ayaan gaadhin da'da shan sano jirka ah oo waa uu geeriyoodaa arrinoo soo qabta ridwaanow wargeyska the daily mail ee ka soo baxa magaalada london waxa uu warbixin kooban ka qoray ciidamada maraykanka oo xusaya shan iyo labaatan guuradii ka soo wareegtay dilkii ciidamada maraykanka ee muqdisho lagu dilay sanadkii kun sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii wargeyska ayaa ku bilaabay ciidamo maraykan oo ku sugan magaalada new york oo horey uga qayb galay jilista filimkii caanka ahaa ee black hawk down waxaana ay xusayaan sanad guuradii shan iyo labaatanaad ee ka soo wareegtay dilkii siddeed iyo toban ka tirsan askarta maraykanka loogu geystay shan iyo labaatan sannadood ka hor dalka soomaaliya wargeysku waxa uu leeyahay sahraay mas-uuliyiin ka tirsan ciidamada kommandosta dalka maraykanka oo saldhigooda uu yahay fort drum oo ku yaala magaalada new york ayaa sheegay in saddex maalin uu socon doono xuska iyadoo laga bilaabayo shalay wargeysku waxa uu leeyahay dagaalkii bilowday saddexdii oktoobar sannadii kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii waxa uu sababay in la soo rido labadii dayuuradood ee caanka ahaa ee helikobtarka ahaa ee loo yaqaanay black hawk kadib markii ciidamada maraykanka ay qaadeen weerar la doonayay in lagu soo qabto mid ka mid a hogaamiyeyaashii kooxaha ee xilligaas wargeyska oo ridwaanow soo xiganaya cilmi baadhis dhowaan lagu soo bandhigay dalkan maraykanka ayaa qoray in sida ugu sahlan ee lagu yarayn karo marka uu qofku ku jiro xaalad cakiran islamarkaana aad doonayso in aad ka hortagto walaac ka dhalan kara rabshad dhacday ay tahay inaad qofka marxabaysiiso amaba aad laabta geliso cilmi baadhayaal ka tirsan jaamacadda kaniji melon university oo ku taala dalka maraykanka ayaa muddo laba toddobaada waxa ay waraysi ka qaaday afartan qof oo qaangaada oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaasi oo la waraystay waxa ay dareemayaan marka uu muran yimaado ee laabta lagu qabto iyo haddii aan lagu qaban faraqa u dhexeeya sahraay cilmi baarayaashu waxay ogaadeen in dadka is-afdhaafa ee laabta isa saara ay ka farxad badan yihiin kuwa aan isa saarin ee isku xanaaqsan si guud waxaa cilmi baaristu ay u bildhaamisay in laabta oo laysku qabto ay tahay wax sahlan hase yeeshee ay waxtar u leedahay welwelka soo food saara ragga iyo dumarka ah gaar ahaanna dad ka wada nool ee lamaanaha ah michael murphy oo ah hogaamiyaha cilmi baadhistan ayaa yidhi xilli hore ayay maraysaa cilmi baadhistani weli waxaanu u baahannahay su-aalo dheeraada oo la xidhiidha xilliga iyo cidda ay faa'iidada u leedahay ismarxabayntu ama in laabta la isa saaro si kastaba ha ahaatee ee waxaa cilmi baadhistani ay soo jeedisay in qofka oo laabta lagu qabto xilliga ay jiraan xaaladaha burburka qoyska iyo khilaafka soo dhexgala lamaanuhu ay caawiso qofka in xaaladaasi ay degto amaba uu qofku xoogaa nafiso sahraay waxaan filayaa maalin kasta dunidii meelbaa dawada laga raadiyaa ee hadda dadka isqaba ama dadka xiriirka uu ka dhexeeya waa inay inaysan u daymo la-aanin salaamtan cajiibka ah aada iyo aada ridwaanow qofku wuxuu dareemayaa siday warbixintu tilmaamayso inaan qofka kale ka fogeyn inkasta oo ay jiraan waxyaaba ay ku khilaafsan yihiin welina baaristu way socotaayoo waxaa la isleeyahay talow yaa loogu talagalay xaaladahee loogu talagalay laakiin waan ka warhayn doonaa taas ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah ridwaan xaaji oo london jooga iyo sahre ciidla nuur oo washington joogta inta mar kale aynu kulmi doonno nabadgelyo
waa tahay aada iyo aad ayay u mahadsan yihiin ridwaan iyo sahre ciidle dhegeystayaal mar kale dhinacii heesaha aan jileecno waa xamar bile iyo suldaan seraar
yaaridii haweenkaegayegeena oo idil inta gabadh ku nool dumaad gebigood hablaha kacay gayankeed ka doortaay
waa soo saaristii somaali tv
gaaridii haweenkaegayegeena oo idil inta gabadh ku nool dumaad gebigood hablaha kacay gayankeed ka doortaay aan ka doortaa odaya abeesbay iga sisay garabo gurigiisa joogta gibladiya ciyaartiyo gogolkula caawaysa gacaltooyadii taay garale madooba godiya abeesbay iga sisay garabo gurigiisa joogta gibladiya ciyaartiyo gogolkula caawaysa gacaltooyadii taay garale madooba wagaraad haweena gelin ma uu ku hawshan weligeedu muu korin xasaawa lama gelin sida gobiya caadkeed weligeel kamuu bixin galladeeba weeye waxaan guulla kuu qorin qorod laguma gaadhe aw culaaningawa wagaraad haweena gelin ma uu ku hawshan weligeedu muu korin xasaawa lama gelin sida gobiya caadkeed weligeel kamuu bixin galladeeba weeye waxaan guulla kuu qorin qorod laguma gaadhe haw culaaningawa
heestii waxaan guula kuu qorin orod laguma gaaro iyo fannaankii suldaan seraar guhaad waxa ay gebageba u tahay idaacaddayadii fiidnimo oo ay idinla socodsiinayeen jaamac buulla jaamac iyo anigoo jacfar kuukaaya intaannu mar kale dib u kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo
gaaridii naftayday magam oo habeenkii gocashana maadaye hadduu calafalka galahay anu goyn xidhiidhkii gaaridii naftayday magam oo habeenkii gocashana maadaye hadduu calafalka galahay anu goyn xidhiidhkii goyn xidhiidh